أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa wada qorshe uu ku doonayo inuu saldhig ciidan kaga samaysto deegaan ka tirsanaa dhulka uu ka arrimiyo maamul goboleedka ashaale dirarka ah ee isku magacaabay somalilan kooxda riddada soomaaliya ayaa maalintii labaad hakisay adeegyadii dekedda magaalada muqdisho kadib markii dekeddaasi uu ku soo xirtay markab hub sida oo ay soo dirtay dowladda riddada masar howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka gedo iyo shabeellada hoose fuqarrada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaan hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo wilaayadu ay ka qaybisay deegaanka show taliska ciidanka dowladda silmiyadda uganda ayaa xaqiijiyey in diyaarad ay uganda leedahay ku burburtay duleedka magaalada muqdisho in ka badan kun qof oo ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga degmada dhobley ayaa ka faa'iidaystay jowladii dacwiga ahayd ee ka socotay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada jubbada hoose beesha reer ogaas jarmaarke kadib kulan beesha iyo mas-uuliyiin wilaayada gedo ugu soo gabagoboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas dowladda riddada masar ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka shaaldirarka isku magacaabay somaliland عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay labaatanka bisha rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan maamulka sahyuuniga yuhuudda ayaa wada qorshe uu ku doonayo inuu saldhig ciidan kaga samaysto deegaan ka tirsana dhulka uu ka arrimiyo maamul goboleedka shahaale dirarka isku magacaabay somalilan cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixin warkaasi ku saabsan inoo haya xilli ay sii kordhayaan ishardanka hubaysan ee ka taagan biyaha caalamiga ah ee kaabiga ku haya xeebaha soomaaliya ayay soo baxayaan warar sheegaya in maamulka yuhuudda sahyuuniyadda uu saldhig ka samaysanayo qayb ka mid ah soomaaliya qaar ka mid a warbaahinta geeska afrika ayaa daawacday warar sheegaya in yuhuuddu ay wadaan dadaallo ay ku doonayaan inay joogitaan militari ku yeeshaan gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya ee uu ka jiro maamulka ashaadala dirarka ah ee isku magacaabay somalilan elwareedyo ayaa sheegaya in yuhuuddu ay qorsheynayso inay isticmaasho garoonka diyaaradaha ee berbera kaas oo ku yaala gobolada waqooyi galbeed ee loo yaqaan somalilan si ay u ilaaliso maraakiibteeda ganacsi ee isticmaala baddacas magaalada berbera oo leh garoon diyaaradeed oo muhiim ah islamarkaana ah mid istaraatiiji ah ayaa la tilmaamaya inuu guri weyn uga jiro maamulka yuhuudda wararka ayaa intaasi ku daraya in yuhuuddu ay ballanqaadeen inay bixinayso taageero militari iyo caawimaad diblomaasiyadeed oo ku saabsan sidii maamulka ashaadala dirarka ah ee somalilan u heli lahaa aqoonsi caalami ah dhowr bilood ka hor ayay kooxaha iiraan taabacsan ee ka dagaalamaya yemen waxa ay ka digeen in yuhuuddu saldhigyo ku yeelato berbere iyo jabuuti maamulka riddada ah ee somalilan ayaa dhowr jeer isku diyey inuu xiriir la sameys inuu xiriir la samaysto yuhuudda waxaana la xusuustaa hadallo aqoonsi u muujinaya yuhuudda oo uu horey u jeediyey daahir riyaale oo soo noqday madaxweynaha maamulka fadhigiisu yahay magaalada hargeysa haddii warkan uu dhab noqdo waxaa mar kale
waad mahadsantahay caliyare kooxda riddada soomaaliya ayaa maalintii labaad hakisay adeegyadii dekedda magaalada muqdisho kadib markii dekeddaasi uu kusoo xirtay markab hubsida oo ay soo dirtay dowladda riddada masar faahfaahinta warkan waxaa haya walaalka bashiir muxidiin abu ayman kooxda riddada soomaaliya ayaa ganacsatada soomaaliyeed ku wargelisay in muddo saddex maalmood ay xirnaan doonto dekedda muqdisho adeegyadii rayidkana hakad yihiin waxaa sidoo kale xiran dadka iyo gaadiidkana loo diiday isticmaalkooda qaar ka mid ah waddooyinka ugu muhiimsan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya arrintan ayaa loo sababeeyey kadib markab ku soo xirtay degada magaalada muqdisho kaas oo sida shixnado hub ah oo dowladda riddada ee masar ugu talagashay dagaalka ka dhanka ah islaamka iyo ehelkiisa muuqaalo kala duwan oo lagu faafiyey baraha bulshada kuwada xiriirto ayaa muujinayay markabka kusoo xirta dekedda iyo sidoo kale gaadiid nooca kuwa xamuulka iyo hub culus oo ka daabulaya dekedda weyn ee muqdisho waxayna arrintan kusoo beegmaysaa xilli ay sii xoogaysanayso xiisadda masar iyo itoobiya dhanka kale ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay halka laba xubnood oo kalena ee dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen kadib markii uu soo dumay dhismo baqaar ah dhacdadan ayaa si gaara uga dhacday kasoo horjeedka dekedda magaalada muqdisho dhismaha soo dumay oo ahaa baqaar ayaa la sheegay inay saad ay ku keydsadaan maleeshiyaadka kooxda hurdada soomaaliya kaasoo dhismihiisa uu ahaa mid qadiimi ah in muddo ahna aan helin wax dayactir ah qof goobjooga ayaa ka horbixiyey dhacdada ka dhacday kasoo horjeedka dekedda magaalada muqdisho maxaa ku dhacay xamaalii ka shaqeeyanaa ku dhacay bir biyaha ku duma dhimashada waa hal maxaad bajayaa dhintay dhaawacna cabdulaahi maxaa gaago abshir maxamed abuukarna asguna waa dhaawac isbitaal kalkaalay jiraan intaasaa maha ka dhacday dhacdadaas baraankaynan anukuna jemin waxa ka dhacan qabaaye dirbiyaa nagu dumay ugu dambeenna hubkan laga soo dejiyay dekedda magaalada muqdisho ay soo dhiibtay dowladda ridada ee masar ayaa ku soo aadayaa xilli maalmo ka hor maamul goboleedka shaadala diriirka ee isku magacaaba puntland oo xiisad adag ay kala dhexayso kooxda ridada uu la wareegay hub uga yimid dhanka dowladda xabashida itoobiya mahadsanid abu ayman howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka gedo iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay kamin u dhigeen saacadihii lasoo dhaafay kulmiyo ka tirsan kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada danow iyo golweyn ee wilaayada shabeellada hoose welina si rasmiya looma xaqiijin inta uu la egyahay khasaaraha kufaarta lagu gaarsiiyey weerarkaasi dhabagalka ah dhanka wilaayada gedo ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada baraxow ee degmada baardheere taasoo saldhig u ah maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona rasaasta dagaalka laga maqlay xaafadaha degmada baardheere oo ka mid ah goobaha cadowga duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada islaamiga gedo fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaan hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo wilaayadu ay ka qaybisay deegaankaasi alaqa cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkan eegaya waxaan helay shan neef oo ari ah waa aad baan ugu faraxsanahay wax badan aan soo marnay wax yaroo gaalada ayna sii jirtay oon isku diri jirnay aan soo marnay ilaahay mahaddiis ilaahay baa ku mahadsan bacda allahna waxaa ku mahadsan mujaahidiintii nidaamkan nooga qaybisay boqolaal qofood oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro ayaa si weyn uga faa'iidaystay sakada xowlaha nool oo laga qaybiyey deegaanka show ee hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan bulshada deegaanada iyo tuulooyinka hoostaga degmada jalalaqsi gaar ahaan masaakiinta iyo fuqarada ayaa isugu yimid deegaanka show iyagoona halkaasi mujaahidiinta kala wareegay xoolihii sakada ah ee loogu talagalay qaar ka mid ah dadkaasi ayaa la siinayay min hal neef oo geel ah halka kuwa kalena la siiyey min shan neef oo ari ah waa kuwan iyagoo shucuurtooda ka warramaya bismillaah alxamdulilah ilaa baa mahadle anigoo ka socdo tuulada wardheen joogo degmada show lii siiyey hal oo qaalin geela lii siiyey mujaahidiinta allah barakeeyo jihaadka allah kor ka dhigo gaalada allaha jibiyo ilaahay idinkiisa islaamka kor allah u qaado gaalada allaha jibiyo ilaahay rucbi allah ku rida ilaahay idinkiisa ilaaha mahadsan oo naga dhiga islaam oo iimaanka iyo islaamnimada lagu sugay ilaahaan ku mahadinnaa anigoo ah helowla yacquub maxamed hal geel maanta ina lii siiyey cabana usoo dhixin maalina usoo dhixin oo xaq ilaahay oo sidiinta kasoo jaray uu ku heli ragna usnoo soo shaqeeyey oo dowlad islaami ah allaha barakeey ninkii soo shaqayni usna allaha barakeey dowladda islaamka oo ku dhex noolnahay khayr allaha sii ununkana ilaahay hanugu imaanay intii soo gaarto walaayadan u ducaynaynaa ilaahaan ku mahadinaynaa cabdiraxmaan yuusuf aa la yidhaa waxaan joogaa degmada jalalaqsi marka aad baan u faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay maanta xoolihii sakawaadka masaakiinta loogu tala galay oo na soo gaari khaasatan aniga magacayga cabdiraxmaan waxaan helay shan neef oo ari ah waa aad baan ugu faraxsanahay wax badan aan soo marnay wax yaroo gaalada ayna sii jirtay oon isku diri jirnay aan soo marnay ilaahay mahaddiis ilaahay baa ku mahadsan bacda allahna waxaa ku mahadsan mujaahidiintii nidaamkan nooga qaybisay aad baan ugu faraxsanahay waana u ducaynaynaa mujaahidiinta guud ahaan mujaahidiinta meel walbay joogaan marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay ilaahay horta allaha xifdiyo iyaga allah xifdiyo amiirka guud iyo kuwa ugu hooseeya oo askarta ah oo mujaahidiinta kuwa ugu hooseeya kuwa ugu sarreeya insha allah waxaan leeyahay ilaahay horta ha xifdiyo ilaahay taladoodana mid allah ka dhigo Ee, waxaan leeyahay gaalada nagu soo duushina mid cad iyo mid midow waxaan leeyahay ilaahay ha jibiyo meel walbay joogaan allah jibiyo walaalaha meel walbo muslimiin lagu haystana ilaahay ha u gargaaro shabaan jooga maanta shan neef waxaa isii walaayada inay guulaystaan waa dhaqaalaysanaa wilaayada hiiraan waxaa si toos ah uga bilaabatay qaybinta sakada xoolaha nool waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda deegaano kale oo hor leh ay ka qaybiso sakada xoolaha nool mahadsanid cabdiqani taliska ciidanka dowladda silibiyadda yuganda ayaa xaqiijiyey in diyaarad yuganda ay leedahay ku burburtay duleedka magaalada muqdisho sida uu ku waramayo marwaan maxmed dowladda uganda waxay xaqiijisay in diyaaradda burburtay khamiistii lasoo dhaafay ay milkiyadeeda leedahay xukuumadda uganda islamarkaana ay qayb ka ahayd howlgalka ashacdoladirnimo ee ka socda soomaaliya felix kalayeji oo ah afyeenka ciidanka u b d f ayaa u sheegay wakaaladaha wararka in diyaaraddu ay ku burburtay meel ku dhow degmada afgooye waxyar kadib markii ay ka kacitintay xerada xarana ee magaalada muqdisho dowladda uganda waxay muujisay shakiga ay ka qabto waxa sababay shilka iyadoo ku baaqday in la sameeyo baaritaano dheeraad ah ugu yaraan afar qof oo la socday diyaaradda ayaa la soo badbaadiyey felix kalayeji ayaa intaasi ku daray in diyaaraddu ay ku socotay saldhigga belidogle oo uu ku yaal saldhigga ugu weyn ee ciidanka maraykanka ay ku leeyihiin soomaaliya ma ahan markii ugu horreysay oo ay burburaan diyaarado ay dowladda uganda uga qayb qaadanayso duulaanka lagu soo qaaday dalka soomaaliya ilaa iyo laba diyaaradood ay uganda horay ugu weysay soomaaliya ilaa iyo haddana wax magdhow ah uguma helin waxa loogu yeelo qaramada midoobay waad mahadsantahay marwaan in ka badan kun qof oo ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga degmada dhogle ayaa ka faa'iidaystay jowladii dacwiga ahayd ee ka socotay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada jubbada hoose mar kale warbixinta warkan waxaa inoo hayaa bashiir muxidiin abu ciman jawladii dacwiga ee loogu magacdaray balliquu canii walow aayah toddobaadadii ugu dambeeyeen si toosa uga socotay degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose markan jawladaas waxa ay gaartay bulshada muslimka ah ee ku dhaqan deegaana hoosaga degmada dhoobley الدرس الثالث أقسام التوحيد وأقسام الشرك بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات
waa bulshada ku dhaqan deegaanka yara oo meel gaar ah ku qaadanaya duruus sharci oo xamlada dacwiga qayb ka ah kun laba boqol siddeed iyo toban qofood oo isugu jira rag iyo dumar ka kooban yar iyo weyn iyo arday kuna sugan deegaanada yara iyo goodaaya ama banka jira ayaa si weyn uga faa'iidaystay dowlaadka sharciga ee ka socda deegaanadaasi ardayda ayaa dhankooda qaadanayay duruus ku saabsan xamlada dacwiga ay waddo wilaayada islaamiga ee jubbada hoose الدرس السادس الدرس السادس شروط الصلاة شروط الصلاة وهي تسعة وهي تسعة الإسلام الإسلام والعقل والعقل والتمييز والتمييز ورفع الحدث ورفع الحدث suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa si aad ah u soo dhoweeyey jowladan dacwiga ee sida aadka kaga socota degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaana joognaana deegaanka yara oo ah deegaan hoostaga wilaayada dhobley waxaan xidhaynaa tufalileh wa karamihi duruus socotay muddo bil ah oo ay duruustii dacwatul aryaaf oo si guud wilaayaadka u wada socotay qaybta wilaayada dhobley gaar ahaan deegaanka yara runtii waxay ahayd maaragtay fursad qaali ah oo dadka deegaankan degan ayna weli helin in dad socdo oo ducaad oo iska socdo oo marmar ma ahan fursaddan oo kale oo muddo bil ah ay culimo maaragtay khayr raacsiiyo ee dhex joogaan dadka oo kutub kala duwan oo fara badan ay akhriyaan oo dacwo badan ay ka gutaan waxa ilaahay loogu mahdiyo degaankuna uu aad iyo aad ugu faraxsan yahay ugu dambeynna waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanada yara iyo goodaaya oo soo bandhigaya qayb ka mid ah waxyaabihii ay barteen iyagoona ugu dambeynna ka warbixinaya كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين
annagoo dhib ku jirno mugdi ku jirno iyo macalimiinoo imaadeen wax baran ilaah ma hadle waxaan qaadanay warqada noola qeybiyey oy ku qomi- ay ku qoriyeen duruusi muhiima waana baranay ilaahay baa mahadle qur-aanka kariimkan waa nalaga saxay ilaahay baa mahadle salaadan waa nalaga saxay ilaahay baa mahadle alxamdulilaahi macaalimiinta waxna baro waxaa naga saxayn dembigoda allah dhaafa khayr allah ka siiya miisaanka xasanaadka allah u saara waxaan kaloo qaadanay kitaabka durusul muhima asagana waan baranay alxamdulilah waa anigoo cabdirasaaq cabdilla xasan oo jooga yara deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo weli si dardar le ee kaga socoto jowladan ayaan soo gudbin doonaa ducaadda iyo halka ay gaaraan maalmaha soo socdo insha allah beesha reer ugaas jarmaarke ayaa beeco la gashay mujaahidiinta kadib kulan beesha iyo mas-uuliyiinta wilaayada gado ugu soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi casaam carfaad ayaa faahfaahinta warkani haya نحن قوم أعزنا الله بالإسلام kulankan ballaaran oo socday muddo afartan iyo oo muddo bil ah ay culimo maaragtay khayr raacsiye ee dhex joogaan dadka oo kutub kala duwan oo fara badan ay akhriyaan oo dacwo badan ay ka gutaan waxa ilaahay loogu mahdiyo dagaankuna uu aad iyo aad ugu faraxsan yahay ugu dambeynna waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanada yara iyo goodaaya oo soo bandhigaya qayb ka mid ah waxyaabihii ay barteen iyagoona ugu dambeynna ka warbixinaya كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين
annagoo dhib ku jirno mugdi ku jirno iyo macalimiin noo imaadeen wax baran ilaah mahadle waxaan qaadanay warqada noola qeybiyey oo ay ku qomi- ay ku qoriyeen duruso muhiima waana baranay ilaahay baa mahadle qur-aanka kariimkan waa nalaga saxay ilaahay baa mahadle salaadan waa nalaga saxay ilaahay baa mahadle alxamdulilaahi macaalimiinta waxna baro waxaa naga saxayn dembigoda allah dhaafa khayr allah ka siiya miisaanka xasanaadka allah u saara waxaan kaloo qaadanay kitaabka durusul muhiima asagana waan baranay alxamdulilah waa anigoo cabdirasaaq cabdilla xasan oo jooga yara deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo weli si dardar le ee kaga socoto jowladan ayaan soo gudbin doonaa ducaadda iyo halka ay gaaraan maalmaha soo socdo insha allah beesha reer ugaas jarmaarke ayaa beeco la gashay mujaahidiinta kadib kulan beesha iyo mas-uuliyiinta wilaayada gado ugu soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi casaam carfaad ayaa faahfaahinta warkani haya نحن قوم أعزنا الله بالإسلام kulankan ballaaran oo socday muddo afartan iyo shan maalin ah islamarkaana barbar socotay dowro magaceedu yahay sacad ibnu mucaad waxauna dhex maray wilaayada islaamiga gado iyo beesha reer warsharmaake oo ka mid a beelweynta sida ee degta gobolka gado kaasoo ka dhacay deegaanka ilbeete oo hoostaga degmada baardheere beesha reer warsharmaake ayaa kulankaasi waxay kasoo saareen bayaan qodobo dhowra ka kooban oo beesha ay ku midaysan tahay lambar kow beeshu waxay si buuxda u qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo fulinteeda insha allah lambar labo beesha waxay isla qaadatay garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maal insha allah beesha waxay ka soo horjeedaa xaraashidda dhulka badda oo ay wadaan maamulada dabadhilifka ah ee uu cadowgu ka dhisay geyga soomaaliya sidoo kale beesha reer waasharmaake ayaa beeco la galay mujaahidiinta waxaana ka qaaday sheekh fu'aad waxaan ballan ku gelaynaa oo allah kula ballamaynaa kitaabka alle inaan u gargaarno raayada tawxiidkaan kor u qaadno inaan ballan ku galno diinka ilaahay inaan difaacno haddaan nahay reer usagaasha sharma arkay inaan kitaabka ilaahay kor u qaadno نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا
waxaa sidoo kale kulankaasi kelimaad ka jeediyey waxgaradka beesha reer waasharmaake iyo ugaaska beesha maxamed nuur xirsi isagoona ballanqaaday inuu beesha ku hogaami doono ku dhaqanka shareecada islaamka annaga beesha reer ugaasharmaarka ah oo ka soo jeedo gobolka gado hadafkii ujeedkaan leenahay wuxuu ku aruursan yahay bayaanka laga akhriyay meeshaas ayuu ku aruursan yahay waxaan go'aansanay jihaadka nafya maalba inaan garab istaago waxaan go'aansanay gaal iyo gaarraa inaan ka fogaan ballanqaaday inaan ku hogaamiyo ama aan ku hago qabiilka aan naqiibka u ahay ama nabadoonka aan u ahay u doortay kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka waxaan si guud ooga soo horjoognaa gaalada oo aan ka qaadanay baro iyo murtadiinta iyo wixii ku xeeran ugu dambeyntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay marti sharaf kala duwan oo ugu horeeyo gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gado naqiib ibraahim maxamed cigaal iyo ugaaska guud ee beesha hubayr maanta ballanta halkan aad ka qaadeen waad noo wada qaadeen reegaa sharmaakow allahu akbar indhihii mareexaan baad tihiin intaasoo qarni baad mareexaan dhaqan ku hogaaminayseen ama beeshay sidan dhaqan ku hogaaminayseen maanta waxaa laydinka rabaa insha allahu raxmaan oo ballan aad qaateen inaad jihaadka lagu hogaamiseen annaguna waan ku dabafaysannahay dadaalkiina wallaahi lama koobi kara kurbada iyo wanaagga iyo fahmada maanta nasaaran waxaan koobi karna ma ahan markii hore jihaadka waad garab istaagteen culumidiina iyo raggiina dhallinyarada ku jiray maanta odayaashiina dhammaantiina haddaad soo garab istaagtaana waxaan u malaynaynaa hoggaanka islaamka inaad noqon doontaan insha allah allahu akbar waana tiina waana noqonaysaan insha allahu haddii ilaahay idmo qabaa'ilida gobolka waxaan leeyahay reer gedo walaalahena inaan ku dayano beesha aan ka dhashay ay ka kow ka tahay oo deegaankeeda aan joogno oo reer huweerad uu ka ballaawdo kulankan ayaa ahaa mid siyaartara loo soo hagaagsamay islamarkaana ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin ka socday xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo beesha reer uwaa sharmaake ee uga arrinsanaysay garab istaaga shareecada islaamka ayna beeco kula gashay mujaahidiinta bariga afrika waad mahadsantahay cazaam ugu dambayntii dowladda riddada masar ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka shaaril dirarka ee isku magacaabay somalilan yaasir maxamed ayaa siamaqaadaya xukuumadda masar ayaa war ka soo saartay u safridda dhulka uu ka taliyo maamulka riddada ah ee somalilan qaahira ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan somalilan maadaama ay xadidan tahay awoodda halka ay ku leeyihiin waxaa kale oo masar ay tibaaxday in muwaadiniinteedu keliya ay raacaan tallaabooyinka iyo tilmaamaha kaga imaanaya xukuumadda riddada ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho tani ayaa imaanaysa kadib markii maamulka riddada somalilan uu dhowaan soo saaray amar lagu xirayo maktabadda dhaqanka ee masaarida taasi oo ku taalla hargeysa somalilan ayaa sidoo kale u qabatay shaqaalaha masaarida in ay somalilan kaga baxaan toddobaatan iyo laba saacadood dhanka kale etoobiya ayaa hub badan gelisay maamulka riddada ah ee puntland oo diidan habmaamulka xukuumadda xasan sheekh sidoo kale waxaa khilaaf ka dhex oogan yahay kooxda riddada iyo maamulka koonfur galbeed kaasi oo isna salka ku haya bixitaanka ciidanka gaalada etoobiya iyo imaanshaha ciidanka riddada masar
mahadsanid yaasir walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa nag intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu